الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسي أنه حكى بلاونيا بلوغة سورة الشورى سورة الشورى مكية آية هذا واصف konton iyo saddex aayado waa suuradda afartan iyo labaad suwarka tiradooda mowduucii qur-aanka makigaa ka hadli jiray unbay ka hadlaysaa in badanna aynu soo qaadanay suuratu shuuraa waxyaalaha ay ka hadlayso oo weliba lagu soo gebagabayn doono waxaa ka mid ah waxyiga iyo qur-aanka yaa inay ka sheekaysaa lagu soo khatimi doonaa say ugu bilaabatayba waa lagu bilaabay waxyigaas waana lagu soo gebagabaynaya oo bilowga kadalika yuuxii ilayka wa ila aladiina min qablika allahu alcasiizu alxakiim baa bilowgeeda ka mid ah hadhowna waxaa lagu soo gebagabaynayaa wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrinaa maa kunta tadrii ma alkitaabu wala aliimaan ayaa lagu soo gebagabaynaya bismi illaahi araxmaani araxiim quuluu waxaa dhahdaan bismi illaahi araxmaani araxiim xaamiim cayn siin qof haadihi suuraddaani xaamiim cayn siin qof weeyaan xaamiim cayn siin qof allahu aclam bimuraadih bidaalik ilaahay isaga ku og waa xuruuftii muqadacada ahayd badanaaba qur-aankii baa ka dambeeya mar haddii la sheego waxaa la tusinaya qur-aanka icjaazinimadiisa waa lagu bilaabo marka xaamiim suuradda waa la yidhahdaa cayn siin qoofna waa la laba magac ay leedahay weeyaa lagu leeyahay xaamiim iyo cayn siin qaaf qolana waxay leeyahay iskuwa qabo hal magac ka ka isku iskugu geeya xaamiim cayn siin qaaf waa suuraddan la yidhahdaa kadalika sidaas bow yuuxii waxyoonayaa sidaas uu adiga kuugu waxyooday qur-aankan rabbigaa nebi moxamedow oo yuuxii ilayka ilaahay adiga kuugu waxyooday iyo wa ila aladiina kuwii min qablika marka faacilka waa kaa dambeeya kadalika sidaas bow yuuxii waxyoonayaa ilayka adiga iyo wa ila aladiina kuwii min qablika kaa horreeyeyba allaahu ilaahay waxyoonaya yuuxii faacilu yuuxii allahu baa waxyoonay allihii alcasiizu qaalibka ah allihii alxakiimu ee xakiimka sida adiga lagugu waxyoodo ilaahay kuugu waxyooday rusushii kaa horeysana ilaahay ugu waxyooday kadalika yuuxii ilayka wa ila aladiina min qablika kadalik sidaas iyada ah ama waxaa la yidhahdaa kadalika midla maa fii haadihi الsuura suuraddan iyada ah waxa ku sugan ee macaani ah bow ilaahay adiga kuu waxyoonayaa koow suuradaha kale sidan suuraddan waxa ku sugan ilaahay kuugu waxyooda suuradaha kalena kuugu waxyoonaya ambiyadii kalena saasoo kaleo ilaahay iyo rusushii ugu waxyooday kutubtoodii dhexdoodii oo waxay ka siman yihiin rusushu waa dacwada towxiidka iyo irshaadka ummadda loogu yeerayo kadalika midla iixaa'i haadihi suura suuraddan ee tana waxyoodkeeda oo kale bow ilaahay kuugu waxyoonayaa suuradaha kalena markuu kuu waxyoonayo rususha kalena waa sidaasoo kale ilaa kadaalikada baa intaa u baahan yuuxii ilayka waila aladiina min qablika allaahu alcasiizu alxakiim lahu ilaahay waxaa u ahaaday maa fi samaawaati samaawaadka dhexdooda waxaa ku sugan baa ilaahay u ahaaday iyo wamaa fil ardi ardooyinka dhexdooda waxaa ku sugan iyo macasamada iyo ardooyinkaba milkan wa khalqan wa cabiida milki ilaahay isagaa u leh cid lale ma leh abuur isagaa u leh cid la abuudhay ma leh addoommo isagaa u leh cid kale ay addoommo u yihiin ma leh wa huwa ilaahayna alcaliyu ilaahay weeye kan sarreeye weeye almutacaali alcadiimu ilaahay weeye midka weyn ilaahay weeye subxaana wa tacaala almunfaridu bilkibriyaa'i waalcadama cadamada iyo kibriyaaga kan la keliyoobay alla weeye takaadu samaawaatu samaawaadkii waxay sigeen oo u dhowaadeen yatafadarna inay dildilaacaan min fowqihinna iyaga korkooda cirarkii ilahay wuxuu yidhi waxay u dhowaadeen takaadu samaawaat yatafadarna yatafadarna inay falfalliirmaan falfalliir a falfalliir ka dhig ma maqasha inay falfalliirmaan oo kala dhambalmaan oo dildilaacaan bay u dhowaadeen cirarkii takaadu samaawaatu hee yatafadarna min fowqihinna baa la yidhi min taxtihinna lama dhigin hoos iskaba daayay iyaga korkooda samaawaadkii halkaa kore wey mogta inay dildilaacaan oo maxay la dildilaacayaan min shanaacati maa yaquuluhu lmushrikuun gaaladu waxay ku qowlayaan foolxumadeeda oo allaa welad leh ay leeyihiin hadalkaa xumidiis oo ilaahay ay welad u nisbaynayaan cirarku inay dildilaacaan cirarku aan caqli lahayn hadalkaa xumidiis cirarku inay dildilaacaan bay u dhowaanayaan bayba u dhowaadeenba waalmalaa'ikatu malaa'igtuna yusabbixuuna way tasbiixsanayaan bixamdi rabbihim xaalay ku maran yihiin ilaahay xamdigiis iyagoo ilaahay nasahaya subxaana wa tacaala camaa laa yaliiqu bih waxaan ilaahay laa'iq u ahayn bay ka nasahayeen wayastakfiruuna waxayna u istikfaar dalbayaan malaa'igtu liman fil ardi ardooyinka dhexdooda duulka ku sugan aayaddu dee cumuum baa ku jira laakiin waa la khasisayaa cumuumun yuraadu bihi lkhusuus baa la yidhahdaa waa cumuum oo khusuus looga jeedo oo khusuusku waa maxay malaa'igtu waxa weeyaan liman fil ardi oo dhan u istikfaar dalbi mayaane waxay u istikfaar dalbayaan mu'miniinta keliya wayastakfiruuna liladiina aamanuu suuratu kaafir baan kusoo maray kuwa imaanka lu istikfaar dalbaya alaahoy baraaruge intabihuu alaa hadda aragt ayuha alqowm ina allaha ilaahay huwa ilaahay algafuuru weeyaan alla dhaafid badan alraxiimu ilaahay mid raxmad badan oo naxariisasho badan weeyaan marka ilaahay sidaa weeyaan afuur ilaahay weeyaan waana raxiim deedna gaaladii baa laga hadlayaa waaladiina kuwa ittakhaduu yeesheen yeeshay min duunihi alla sokadiis wliyaaa kuwa shuraka ah iyo andaad iyo asnaam allahu ilaahay xafiidun weeye mid raqiiba ilaahay weeye oo xafiidku ah calayhim iyaga dushooda ilaahay baa muraaqabaynaya raqiib calaa axwaalihim ilaahay baa la socda wey xaaladooda iyo acmaashooda wax ka ciilayana ma jiraan isagaa xisaabinaya wey wamaa anta adiguna ma tihid calayhim iyaga dushooda biwakiili nebi allow ma tihid mid wakiiloo muwakalin loo wakaashay calaa acmaalihim adigu iimaanka kuma qasbi kadhid adigu digaa tahay bes markaa adigu wamaa anta ma tihid calayhim dushooda biwakiilin mid wakiila ma tihid weeyaan marka waxaa la xikaayooday sheekhii la dhihi jiray abu cali addaqaaq ayaa waxaa lagu yidhi daharad cilatun bilmeliki yacquub binu leyf ninkii boqorka ahaa ee waddanka xukumee la dhihi jiray yacquub bnu leyf cilad iyo cudur baa ayaa la yidhi acyat iladiba takhaatiirtii noojisay takhtar garta ciladaas waa lala-yaha la yidhi markaasaa dadkii waxay ku dhaheen ninkii boqorka ahaa fii wilaayatika rajulun saalixun nin saalixa baa ka mida dadka wilaayadaada iyo dowladaada ku hoos nool magaciisana yusamaa sahl bn cabdilaah baa la yidhahdaa low dacaa laka hadduu kuu ducayn laha lacala allaha yastajiibu lahu ninka waa nin fiicaane ducadiisa la aqbala ilaahay inuu aqbalaaba laga yaaba fastaxbarahu alla keenuu yidhi ninka waa nin boqore madaxe oo la yidhi ninkaa daaweyna keysha laga yaaba keena buu yidhi waa la keena markaasuu yidhi udcu llaha lii ilaahay ii bari xaaladaydu waa culus tahay sahl baa wuxuu yidhi sheikh kayfa yustajaabu ducaa'i see ducadayda loogu loogu aqbalayaa fiika adiga dhexdaada ducada aan kuu duceeyey see loo aqbalayaa wa fii xabsika iyadoo xabsiyadaada ay ku jiraan madluumuuna dad la dulmiyey jeelasha dad la dulmiyey oo habaar kugu wadaa dhooban see ducadayda loo aqbalaya dad dulmi ku xihan aha xabsiyada kuugu jira qof daalima oo nin shiika inta u imaanaya dhahaya ii duceysa oo inuu soo kharbuda rabo war maxaa lagu duceeya horta bal jooji waxaan iyo dhibta iyo dhaca sharka hay fa adlaqa kulla man xabasa qof kastoo jeelka ku jiraba ooda ka qaada laa nin raba caafimaada xaabiisi waa farxad markaasuu wuxuu yidhi shiikhi allaahumma kamaa araytahu ilaahu saa u aragsiisay dulla almacsiyati macsiyada dulligeeda dhibtii ku dhacday isagoo u tabcaan ahaa dembigow galay dhibaatadeeda saa u aragsiisay fa arihi ilaahu maantana tus ciza daacati daacadee sharafteeda qofkii noqdo oo toobad keeno oo dembigii ka noqdo yaa cizigeeda ilaahu tus wafarij canhu ilaahu kana fayd fa cuufiya isla markiiba waa la caafiyaasha ninkii biduuni abiib dakhtar dambe laguma celi fa carada maalan xoolo tiradii ka batay buu u keenay calaa sahl sheekhii ducadiisi la aqbalay ila madaxweynaayo xoolo badan buu bixinaya iska garanaysa intaasi ahayd lagu dhihi maayo wax tiradii ka bato meesha keen oo xoolaa o fa abaa waa diida an yaqbala inuu ka qaato wadaad xoola doona ma ahayne sheikhaa weyn weeye zaahidka daacadda ah waa diiday kaasoo yidhi dadkii waxay dhaheen low qabiltahu alla haddaa aqbali lahayd wadafactahu ila alfuqaraa maa ninka ka qaadido bal masaakiinta aana siis hadaad adiga rabin fa nadara ila alxasbaa'i fi saxraa'i quruurux iyo jay meel saa u daadsan uu sidaa u fiirsha oo ninkaa ducadiisa la aqbalay fa idaa hiya jawaahiru waawooda lulu jawhar bay noqotay waxaan la qodanayo dee meelaha lagala soo baxayo haddii la doono qofka dusha ilah u soo saaraya ku daaleen wixiiba waxaa halkaanaaba waxaa yaalla dheemantii la raadinay markaasuu wuxuu yidhi man yucdaa milu haada qofka la siinayo tan oo kale yaxtaaju see ugu baahan karaa ilaa maali yacquub binu leyt xoogaaga yacquub binu leyt haysto madaxweynuhu qof waxaanu kale helaya yaa muxuu uga baahan yahay nin xoogaa u keenay intaa ii qorya intaa isi waxaa meesha kama jiraan nin madaxood fay loogu jiro falmucdi kan wax bixiya walmaanicu midka wax diida waaldaaru midka wax dhiba wannaaficu midka wax anfaca huwa allahu waa ilaaha keliya alweliyu weligaa alwakiilu wakiilka aladii laa ilaaha hayruh isaga maaha alla kaluusan jirin marka waa maxay waa meeshaas wamaa anta calayhim biwakiil waa laga qabanaya wakadaalika sidaas saan rusushii ka horeysa ugu waxyoonnay baan owxaynaa waxyoonnay ilayka adiga xaggaada qur'aanan qur'aan qur-aankaasoo carabiya ee carabi ah qur-aan carab luqa carabiya ku soo degay mucjiza ayaanu ku waxyoonnay oo maxaan kuugu waxyoonnay nab allow litundira inaad u digtid umma alquraa magaalooyinka asalkooda magaalada ah iyo waman xowlaha hareeraheeda waxa ah umma alquraa magaalooyinka hooyadood maxaa looga jeedaa magaalooyinka dee meesha dhulkaba laga kala bixiyey oo laga kala jiiday bartamaha dhulka kacbada meesha ku taal kacbadiina masjid xaraamka ku dhex taal masjid xaraamkiina maka ku dhex yaal makana xaramkiiba kusii dhex taalla xaramkii dhinacyadoo dhan ba maka ka jira ka gaalada meeshii taariikh lagu sheego le halkaana dhul bartamaa iyo dhul kadaa waxay rabaa inay soo arkaan kaasaa le maya ma imaan kadhaan xaran baa la yidhahdaa qof gaala inuu soo galo lama ogola dee kiis ka dhunta sida xajkii dhowta kii meelaha ordayey balaayadaha yahuudigaha magac islaam iyo inta basaboora islaam wax soo qaato ama balaayi soo gudbiso waa iska tuug soo dhuntay litundira umma alquraa iyo waman xawlaha magaaladan magaalooyinko dhan bay asalut adduunko dhan baa meesha ka socda iyo watundira inaad digtid dadka uga digtid yowmaaljamci jamac iyo isku imaatinka maalinkiisa laa rayba wax shakiya fiihi maalinkaa dhexdiisa ma ahayn ama laa rayba fiihi xaalan wax shakiya dhexdiisa ahayn fariiqun kooxoodu minhum ka miday ka dhigan tahay dadka filjannati jannada dhexdeeda ahaade oo gelaya wa fariiqun koox kalena guuto kalena fi saciir naarta saciira la yidhaahdo ayay dhexdeeda ahaadeen ilahay naga badbaadisha waxay ka dhigan tahay fa minhum shaqiyun wa saciid waxaa ka mid a mid shaqiya iyo mid saciid walow shaaa allahu ilaahay hadduu dooni lahaa la jacalahum wuxuu ka yeeli lahaa kulligood ummatan waaxidatan ummad keliyaoo ka dhigi lahaa ahla diinin waaxid hal diina ehelkeed islaamnimadaaba laiskugu geyn laha ama hal diina haddii la doono hanuun ama haddii la doono baadinimo lama doonin dadkii waxaa la yidhi waa kan xaqii baadilkiina waa ka ah qof la khasbaaya ma jiro taa qaadataa la arka walaakina yudkhilu ilaahay waa geliyaa man yashaau ciddou doono fii raxmatihi naxariistiisa dhexdeeda ayuu ilaahay geliyaa ciddou rabo waاlظaalimuuna kuwa ظaalimiintaana ilaahay wuxuu yidhi maa lahum iyaga uma ahaanin min waliyin mid weliya uma ahaanin walaa nasiirin mid u kaalmeeyana uma ahaanin am itakaduu am bale itakaduu ma waxay yeesheen min duunihi ilaahay sukadiisa awliyaaa waa calaa sabiili inkaari sifahamka waa lagu inkiraya warma awliya yeeshe alle sukadiisa faallaahu ilaahay huwa isagaa alwaliyu weli ah bal ma isaga weli ka yeeshaan ilaahay baa weli ah ma alle sukadiis bay weli kale samayseen oo asnaam iyo balaaye ilaahya ka dhigteen wa huwa ilaahayna yuxyii mid nooleeye weeye almowta kuwa dhintay ilaahay baa nooleeya asnaamta waxma na soo noolayn karaan hana ma dhibi karaan hana ma anfici karaan wa huwa ilaahayna calaa kulli shay shay dhammaantiis qadiirun ilaahay mid kara weeye qadiir ilaahay waa mid shay kasta qadiir ku ah wax cajsi gelinaya ma jiro kan xaqiiqada ku ah in weli laga yeesho waa isaga wama اkhtalaftum waxaad isku khilaaftaan fiihi dhexdiisa oo min shayin shay ah fa xukmuhu kaa xukunkiisuna ilallaahi buu ahaaday muminiinay wax allaale waxaa isku afgaran weydaan oo arinta diinta ah iyo arinta adduunka labadaba mucaamalo adduunyo iyo mid diineed amar diineed iyo amar dunyo wixii aada isku khilaaftaan fa xukmuhu xukunkiisu ilallaahi buu jiraa meel kale iyo sharci kaleoo laga baaraya ma jiro fa xukmuhu ila allah ilahay baa inoo sii sheegay kitaabka ilaahay sunnada nebiga calayh salatu asalaam fiqiga islaamka ee laga isdimbaaday taa weeya dalikum kiinaasi tilmaamahaas lihi allahu ilaahay wey waa khabar rabbii aniga rabbigaygii wey waa khabar labaad calayhi isaga un baan tawakaltu tala saartay waa jumlo kaleo khabar dhacday wa ilayhi isaga xaggiisaan uniibuu noqonahayaa waa khabar kale faadiru samaawaati cirarka kii abuuray weeye iyo walarda ardooyinka waa khabar kale jacala ilaahay wuxuu yeelay lakum idinka min anfusikum nafafyaalkiinna aswaajan ayuu ilaahay ka yeelay nafafyaalkiinna ilaahay wuxuu idinka dhambalay lamaane dumar baa laga abuuray ragga dumarkii raggaa laga abuuray xawaa nebi aadan baa laga abuuray waa iyana waa jumlo kale khabara toddoba khabar oo isdaba taal baa meesha taalla wa min alancaami nicmooleydana marka jacala waa yeelay lakum idinka min anfusikum xaalow ka ahaaday aswaaja wa min alancaamina aswaaja nicmooleydana ilaahay wuxuu idinka dhex sameeyey iyagana lamaanaa laga dhigdhiga waa istarmayaan iyaguna geela looda idaha riyaha waxaa laga dhigay wax lab iyo wax dhadi yadra'ukum xaalow ilaahay idin firdhinaayo fiihi kaa dhexdiisa macnaha ilaahay yadra'ukum xaalow idin badinayo fiihi bisababihi fii sababihi oo kaa bitawaalid isdhalidaas lab iyo dhadigaas dhexdooda taranka ka imaanaya ayaa ilaahay idinku badinaya haddaan ilaahay abuureen waxa lab iyo wax dhadig lammaa kaana amata halkaan kama jireen tanaasulun walaa tawaaludun taran iyo isdhalid iyo koboc ma jireen laysa ma ahaanin shay-un shayna ka milihi milahu ilaahay oo kale ilahay wax la mida ma jiraan laysa ka milihi shay-un kaafta iyadii dee aad baa looga hadlaaya usuulkuna waa ka hadlaa laysa ka milihi shayun laysa shay-un muusan ahanin ka mil ilaahay wax la mida ma jiraan waxay ka dhigan tahay macnaha markii la soo urursho laysa milahu laysa shayun mil ilaahay shay ma jiro ilaahay la mida wax la maiila iyo wax la nadiira ma jiraan daatadiisa sifaadkiisa afcaashiisa midna cid kula mida ma jiraan fa huwa alwaaxidu axad ilaahay waa allaha waaxidka waa allaha axadka ilaahay waxaa meesha lagu lagu sheegayaa ilaahay waa ka nasahanya makhluuq oo dhan inuu meelna ka shabaho meelna shaqa iskaga mal khaaliqa iyo makhluuq kaba garo waatana waxaa la yidhi wahuwa ilaahay assamiicu wey ilaahay waa mid samiica aqwaasha addoomadao dhan waa mid maqlid badan albasiir ilaahay weeyaan mid arkaya afcaashooda lahu ilaahay waxa u ahaaday maqaaliidu samaawaati samaawaadka maqaaliidooda furay furayaashooda khasaa-inta taal furayaasheeda iyo wal ardi ardada khasaa-inta ku jidha furayaasheeda alla haya roobka kaydadkiisa furayaashooda dhirta soo baxaysa danaha oo dhan khasaa-inteeda ilaahay bahay yabsudu risqa ilaahay risqiga ayuu waasiciyaado ballaariyaado fidiyaa waa u kala jiidaa liman yashaau cidda u doono wayaqdiru ilaahayna waa ku ciriiriyaa cidow doono liman yashaa waa xikmadda ilaahay baa keentay innahu ilaahayna bikulli shayin shay dhammaantiisa ilaahay caliimun mid ku ogaal badan wey ilaahay shay kasta caliim buu ku yahay subxaana wa tacaala ilaahay dembigeenna ha dhaafo camalkeennana ha suubiyo darsigeennuna intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wa tacaala aclamu bisawaab